habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa xada bisha oktoobarna waa toddoba sannadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo weliba bogga v o a somaali com idaacadda caawana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona caashe ibraahim aadan iyo aniga oo xabdi xakiin maxamuud shirwa
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a doorashada kursi ka mid a kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka oo ka dhacday garoowe waxaan hortiina ka caddaynaa oo soo soo inuu sheegaya in kursigaas uu ku guulaystay musharax jamaal maxamed xasan
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja nin kastaba maqsuud oo riyadu ma laha meeqaane miiraabiddaydii dambe yaan toosay meel marane markab inaan ku jiro baan arkay iyo mawjad gudaheed
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
brett kavana oo ah garsoorihii shalay aqalka sanadka maraykanku ay ansixiyeen inuu ka mid noqdo xubnaha maxkamadda sare ee maraykanka ayaa maanta la dhaariyey tallaabadan oo xubnaha maxaafidka u saamaxaysa inay haystaan shan sagaalka xubnood ee xubnaha maxkamadda sare oo ah maxkamadda ugu sarreysa waddanka maraykanka gudoomiyaha maxkamadda sare john roberts ayaa brett kavana oo ay da'diisu tahay saddex iyo konton jir dhaariyey saacada uun kadib markii aqalka sanadku ay ku ansixiyeen konton xubnood iyadoo ay ogolaadeen islamarkaana ay ka soo horjeesteen ansixintiisa siddeed iyo afartan xubnood waxaana uu noqon doonaa islamarkaana uu buuxin doonaa xubinta sagaalaad ee ka bannaaneed xubnaha maxkamadda sare ee waddanka maraykanka
saraakiisha dhinaca amniga ee dalka turkiga ayaa sheegay in ay rumaysan yihiin in saxafi u dhashay dalka sacuudiga aadna u dhaliilo siyaasadda dhexal sugaha boqortooyada sacuudiga lagu dhex dilay qunsuliyadda sacuudiga ee magaalada istanbul jamaal khoshogi ayaa lala-aatan iyo toddobaadkii hore kadib markii uu aaday qunsuliyadda sacuudiga oo uu ka doontay dukumentiyo wixii markaas ka dambeeyey dib uguma soo laaban qunsuliyadda sarkaal ka tirsan dowladda turkiga oo magaciisa qariyey ayaa wakaaladda wararka ee royters u sheegay in baaritaan horudhac ah oo ay sameeyeen ay ku ogaadeen in jamaal khoshogi lagu dhex dilay qunsuliyadda sacuudiga uu ku leeyahay magaalada istanbul dowladda sacuudiga ayaa hase yeeshee beenisay dilka saxafiga kuna tilmaantay war aan sal lahayn kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay in xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeyo iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ay isla garteen in la agaasimo kulan labaad oo ay wada yeeshaan madaxweynaha maraykanka iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi wakhtiga ugu dhaqsaha badan ee suurtagala shaacinta warkan ee maanta ayaa imanaya waxyar kadib markii xogeeya bombeyo uu gaadhay magaalada siyool ee caasimadda kuuriyada koonfureed halkaasoo noqonaysa waddankii afraad ee uu boqdo sida lagu sheegay warar ka soo baxay xafiiska madaxweynaha kuuriyada koonfureed moon jang un ayaa xogeeye ee bombeyo uu sheegay in maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ay isla waafaqeen inay sii wadaan wadahadallada si ay isula gartaan goobta iyo wakhtiga kulanka xiga ayay ku wada yeelan doonaan madaxweyne trump iyo hogaamiye kim jong un ugu yaraan koob iyo toban qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen in ka badan boqol iyo soddon kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii sabtidii shalay uu dhulgariir lixaadkiisu dhammaa shan dhibic sagaal ku dhuftay waqooyiga galbeed ee dalka haiti afhayeen u hadlay dowladda haiti ayaa wakaaladda wararka faransiiska e a f b u sheegay in toddoba ka mid ah dadka uu dhulgariirkaasu dilay ay ku dhinteen magaalada la yidhaahdo bokhdibe ee caasimadda afar kale ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen magaalada la yidhaahdo grosmor oo konton kilomitir u jirta gobolka bookdi be
fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington haatana garowe doorashada kursi ka mid a aqalka hoose baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta ka dhacday magaalada garowe kursigan ayaa siyaabo aan sharaxaad laga bixin waxaa u baneeyey xildhibaan dhahar cali faarax waxaana maanta ku guulaystay wasiirka qorshaynta dowladda federaalk ee soomaaliya jamaal maxamed xasan waryahayaga nuux muuse birjeeb ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada garowe
jamaal maxamed xasan oo ah wasiirka qorsheynta ee xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare kheyre ayaa maanta noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya kadib markii doorasho maanta ka dhacday garowe uu helay inta badan codadkii ergada wax dooranayey xaliimo ismaaciil xaliimo yarey guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa doorashada oo lagu kala baxay wareegga koowaad sheegtay in jamaal wasiirka qorsheynta dowladda soomaaliya uu ku guulaystay xildhibaannimada musharax jamaal maxamed xasan wuxuu helay afartan iyo sagaal cod musharax maxamuud cabdulaahi waxoo waxba ma uu helin cod ma uu helin waxaa naga xumaata oo naga halaabeen laba cod saasaa konton iyo koogii ay u kala baxeen waxaan hortiina ka caddaynaa oo soo soo idiin sheegaya in kursigaas uu ku guulaystay musharax jamaal maxamed xasan dadka qaar ayaa doorashadan ku macneeyey mid la diyaariyey oo loogu talagalay in wasiirku si fudud ku guulaysto waxaana xildhibaan jamaal oo goobta ka hadlay uu sheegay in si wanaagsan uu u gudanayo waajibaadyada saaran insha allah waxaan rajeynayaa xilkan cusub ee maanta laga doortay inaan waajib sida waajibkaiga uga soo baxo si hufan oo ku jirto karti madaxweyne ku-xigeenka puntland cabdixakiin xaaji cumar camey oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in ka puntland ahaan ay ku qanacsan yihiin qaabka doorashada u dhacday waan u hambalyeynayaa runtii kursigan uu ku guulaystay xil labaad baad ku darsatay isaguna culayskeeda leh waxay la tahay si aadan markii hore u shaqaynayn hawl culus baa ku fuushay shaqadii wax ku dar doorashada buuxinta xubinta baarlamanka ee bannaanaatay oo ay ka soo qayb galeen qaybaha bulshada iyo siyaasiyiin kala duwan ayaa ku dhacday saadaal maalmihii ugu dambeysay si weyn looga hadalhayo magaalada garowe nuux muuse birjeeb v o a garowe
mar kale caweysin wanaagsanna meel kastoo aad naga maqlaysaan shir ku saabsan la shaqaynta ciidamada kenya ee ka howlgala soomaaliya iyo xoojinta nabadgelyada xuduudda ayaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacayay magaalada gaarisa warbixintan waxaa inoo soo diray maxamed faarax shire
duluucdiisa ayaa waxay ku sheegeen inay doonayaan inay xaaladaha dalka soomaaliya xilligan gaar ahaan gobolka jubbaland ka jiro ay ka arrinsadaan arrimintii ugu badneedna waxay dhegaysi laga sameeyey xaaladda ammaanka xuduudda kenya iyo soomaaliya isku socodka guud iyo dhaqaalaha isku xirka guud ahaan gobolada jubbooyinka iyo gobolkani waqooyiga bari waxaan ka codsanaynaa walaalahayna marka u horrayso ciidankaas in la badbaadiyo nabadiina ku jirtaa hadday tahay maaragtay dadka walaalaheenna meesha degan dadaalka ay u bixinayaan dadaalka annaga ay noo bixinayaan oo maaragtay nabadgelyada ku saabsan ilaan dad waxaan nahay xiriir le oon maratay marna aan kala maarmaynin midda u horraysa waxaan doonaynaa dadkaas inaan ceeb laga sheegin oo la badbaadiyo cusmaan ibraahim cusmaan afmaroor guddoomiyaha guddiga nabadgelyada degmada dhadhaab oo kulankaasi ka hadlayay ayaa sheegay in dowladda ay ugu baaqayaan ciidamada militariga dalka kenya gudaha dalka soomaaliya ku sugan waxaan gacan siinaynaa ama garab taagannahay dowladda axmed madoobe islaam uu madax ka yahay dowladda ayada waan garab taagannahay madaxweynaha farmaajo iyo dowladdiisa dowladda inay taageerto dowladdanna kenyana siday taageero ugu geysatay inay taageeradii u wado marka ciidamada yada qalabka sida ee soomaaliya joogow waad ammaanan tihiin magaca kenyana sharaf baad u soo jiideen soomaaliya markay isku fillaato ay tidhaaha annaga waan isku filannahayna waad soo noqonaysaan dubbed cali camey oo ka tirsan odayaasha iyo waxgaradka gobolkani kulankaasi ka hadlayay ayaa sheegay in xiriirka mugdiga gale ee dowladda soomaaliya iyo weliba dowlad goboleedka jubbaland uu yahay mid saameyn ku yeelan karo gobolkani waqooyiga bariya dalka kenya isagoo sheegay in qaxootiga ugu badan ee iminka ku sugan dalkani kenya ay yihiin qaxooti ka yimid gobolada jubbooyinka haatanna culeyskooda uu yahay mid aysan sii saamixi karin inay sii joogaan dalkani kenya soomaaliya waddan ahaan waxaa u fiican federation waa maslaxadeeda africa oo dhan bay u fiicanta annaga hadda kenya toddobiiyo afartan county baa la hagaajiyey waa lagu kala degay nabad baa lagu helay wax badan yaa markii soomaaliya dhibaato ka dhacdo annaga ayna saamayni dadki ha la isku wado waxyaalaha yaryaree lagu kala yahay yaan la arkin waxyaalaha la isu yahay ha la arko deeqow maxamed ducaale deeqow dhigdhigi oo ka soo jeeda degmada xuduudda kenya iyo soomaaliya saaran ee liibooyi oo sidoo kale halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in xilligan dowladda dalkani kenya ay ka go-on tahay furitaanka si rasmi inuu furto xuduudda kenya iyo soomaaliya isku xirto balse dowladda soomaaliya iyaduna dhankeeda looga baahan yahay wada shaqayn in la sameyso dowladda dalkani kenya si isku socodka guud iyo dhaqaalaha dadka ku dhaqan gobolkani iyo gobolka jubbaland ee dalka soomaaliya uu u soo wanaagsanaado sidaad u dhaqanto bay shacabkana kugu raacayaan walaalow xuduudadii fur kasta markii ha la furo soomaaliya ha la mideeyo labada shacab ee kawntiyaalkan wajeer iyo mandera iyo garis iyo regional governmentna ha la mideeyo madaxweynaha dalkani kenya ayaa sidoo kale dadkani baaq u direen in si rasmi oola shaqeeyo dowladda dalka soomaaliya gaar ahaan maamulka xiga xuduudda kenya iyo soomaaliya isku xirto waxayna sheegeen in dhiig iyo dhaqaalaba ay wadaagi karaan dalka soomaaliya dowladda soomaaliyana dhankeeda looga baahan yahay furfurnaansho dhanka dowlad goboleedyada inay la imaato maxamed faarax shire v o a garisa
sida aad warkaba ku maqlayseen mas-uuliyiinta dalka turkiga ayaa laga soo xigtay inay aaminsan yihiin in la dilay saxaafiga la yidhaahdo jamaal khashoogi oo u dhashay dalka sacuudiga oo la waayey afar maalmood ka hor kadib markii uu galay qunsuliyadda dalka sacuudiga ee ku taalla magaalada istanbul halkaas oo uu u tegay si uu uga soo qaato dukumenti ku saabsan guur uu qorsheynayay in uu galo mas-uul ka tirsan qunsuliyadda sacuudiga oo istanbul jooga ayaa beeneeyey eedahaasi cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa warbixintan inoo diyaariyey
arrintan weriye jamaal khashuuqi ayaa noqotay mid indhaha warbaahinta caalamka si weyn u soo jiidatay maalmihii ugu dambeeyey islamarkaana aad wax looga qorayey iyadoo noqotay mid ka mida mawduucyada ugu culus ee la falanqeeyo bal ugu horreyn baana eegno qofka uu yahay jamaal khashuuqi cabdirashiid ijeeni waa agaasimaha xarunta daraasaadka iyo siyaasadda ee freedom center ee fadhigeedu yahay magaalada hargeysa waa nin sacuudiya weeye ninkaasi waxa weeye nin weriye ah wakti dheerna ayuu kasoo shaqeynayay warbaahinta waa nin qoraaya warbaahin fara badan oo kala duduwan buu usoo shaqeeyey qaar waddanka sacuudiga laga leeyahay qaar waddanka dibadiisa laga leeyahayba dhanka kale waxa weeye nin dadka ka faallooda siyaasadda weeye ninkaa jamaal waxa weeye run ahaantii wuxuu ahaa nin aad uga soo horjeeda habdhaqanka dowladdiisa sacuudiga iyo ficillo fara badan oo uu sheegay inay ku kacdo hadday tahay dhanka diinta iyo hadday tahay dhanka dowladnimadaba jamaal khashuuqi ayaa sida wararka lagu helay tegey xarunta qunsuliyadda uu sacuudigu ku leeyahay dalka turkiga gaar ahaan magaalada istanbul maalinimadii salaasadii ee toddobaadkii aynu soo dhaafnay iyadoo intaasi kadibna aan la helin meel u jaan iyo cidhib dhigay labadii octoobar ayuu isagoo jooga magaalada istanbul ee waddanka turkiga ayuu wuxuu document iyo waraaqo ayuu wuxuu u doontay qunsuliyadda waddanka sacuudiga ku leeyahay magaaladaas istanbul isagoo sida la sheegay doonayay documentkaasi kuwa la xidhiidha arrimo guur iyo isagoo ku mashquulsanaa marka laga soo bilaabo maalinta oo bisha ahayd labadii octoobar ilaa iyo hadda waa lala yahay ninkaasi meel allaale iyo meel jaan iyo cidhib dhigay waa la waayay mas-uuliyiinta turkiga ayaa wakaaladda wararka ee reuters u sheegay in baadhitaan hordhaco ay sameeyeen ciidamada boolisku uu tilmaamayo in ninkan la dilay islamarkaana ay aaminsan yihiin in dilkiisu ahaa mid qorshaysan kadibna meydkiisa laga saaray qunsuliyadda cabdiweli maxamed siyaad waxa uu ka faalooda arrimaha siyaasadda waxaana uu ku sugan yahay magaalada istanbul wararka u dambeeya waxay xoojinayaan in jamaal khashagsi oo ahaa wariye dalka sacuudiga u dhashay ilaa talaadadiina lagu la-aa kadib marku uu galay qunsuliyadda sacuudiga istanbul waxay sheegayaan in ninkaas la dilay kadibna meydkiisii meel kale oo qunsuliyadda ka baxsan loo qaaday saasay wararku u badinayaan inkastoo laga soo xiganayo warar aan ras ilo aan rasmi ahayn oo amniga iyo kamid a saraakiisha dowladda turkiga laakiin weli ma jiro war rasmiya oo dowladda ka soo baxay jamaal khashuuqi oo in muddo ah ku noolaa waddanka maraykanka kadib markii uu si iskiya isku mustaafuriyey isagoo ka cabsi qaba halisa ka soo waajahda aragtidiisa ku aadan siyaasadda sacuudiga haddaba maxaa ilaa hadda cadayma lahayaa ee ku aadan halka uu ku dambeeyey waa kan mar kale cabdiweli maxamed sayid ninkaas sida laga warqabo qunsuliyadda qunsuliyadda sacuudiga istanbul ayuu galay dabcan waxaa la hayaa duubitaanadii iyo muuqaaladii markuu gelayay qunsuliyaddu waxay leedahay kaamirooyin dhulka ku wareegsan oo dhan waa dhul diblomaasiyiin safaarad marka waa dhul aada loo amnigiisu usugan yahay marka markuu gelayo waa la hayaa laakiin kasoo bixitaankiisii meeluu ku dambeeyey lama hayo wax duubitaana iyo wax muuqaal lagama hayo qunsuliyadduna qunsulka wuxuuba sheegay in qunsuliyadda gudaheedu aysan lahayn kamerooyin arrin arrintaas oo arrin aan la rumaysan karin oo aan mandiq ama suurtagal ahayn marka inuu gelayo waa la hayaa go- gooru kasoo baxayna lama oga dad baana banaanka ku sugayey oo la socday marka taas waxay muujinaysaa iyo marka lagu daro in la waayey muddo ilaa iyo talaadadii waxay muujinaysaa in ninkaas ama meesha lagu dhaxayo ama lagu dilay ama meel kale la geeyey wararka ilaa hadda la helayo ma xusayaana sida dilka loo fuliyey hase yeeshee qunsulka sacuudiga ayaa sabtidii iyo wakaaladda wararka ee reuters u sheegay in dalkiisu gacan ka geysanayo baadhitaanka khashuuqi haddaba maxay baadhitaankanu sacuudigu oggolaaday uu soo kordhin karaa amaba lagu heli karaa caddaymo waa kan mar kale cabdiweli maxamed sayid sacuudigu way sheegeen laakiin waa arrin aan sida la sheegaya macno badan keenayn shan beri ka hor bay arrintu dhacday laakiin haddana ayadoo saas tahay sacuudiga waxay soo direen dad arrintaas ka qayb qaadanaya baaritaanada dowladda turkiguna way soo dhaweysay baaritaankiina weli wuu socdaa waxaana moodaa in dowladda turkiga isku dayeyso in mataqaanaa si arrin diblomaasi arrinta loo xaliyo oo mataqaana inta aysan soo bandhigin waxa xogta ay ahayso bal dowladda sacuudiga iyadu is afgartaan sida waxu jiraanna lasoo loo sheego laakiin waxaa moodaa in dowladda sacuudiga weli arrintaas madax adeyg ay ka muujinayso oo aysan doonayn dhinaca kale sabtidii shalay ayaa mas-uuliyiinta turkigu ay sheegeen inay bilaabeen baadhitaan la xidhiidha halka uu ku dambeeyey jamaal khashuuqi iyagoo intaasi sii raaciyey inay soo heli doonaan halka uu ku dambeeyey haddaba maxay yihiin tallaabooyinka sharciga u bannaana turkigu inuu qaado waa kan mar kale cabdirashiid jeeni agaasimaha xarunta freedom center sidaynu ogsoonnahay shirwacow xeerka vienna convention ee kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo lixdankii wuxuu wuxuu dhigayaa habdhaqankay wada dhaqmayaan dawladahu iyo qunsuliyadaha iyo safaaradaha marka wuxuu mamnuucayaa ogolaansho la-aanta dawladda leh qunsuliyadaas ama safaaradda inaan dawladda ay ku dhex taallaa marnaba geli karin oo ay ka dhigan tahay sidii meel ka baxsan oo ku taalla wadankii kale marka xasaanadaasi waa jirtaa waa run laakiin dhanka kalena mas-uuliyad baa saaran wadan walba oo jooga wadan kale oo safaarad ku leh hadduu wax dhibaataa ka geysto waxaa jira shuru hab loo maro oo caalamiya oo isla heshiiska ku qoran in markaa waxaa la gudboon wadanka turkigu inuu baadhi sameeyo hay-adihiisa baadhistu inay la yimaadaan xariifnimo ay ku soo ogaadaan ninkaasi meesha uu ku maqan yahay kadib markay soo ogaadaan ay helaan caddayn dhabana waxyaabaha u banaan waxaa kow ka mid a inay inay ina inay dacwad caalamiya ka furaan arrintaasi waa waa u banaan tahay waa kow waxaa ka laba labaadee u banaanay waxa weeye arrintaasi waxay xumaynaysaa haddii ay sidaa ay turkiga ku doodayaan u dhacdo waxay xumayn doontaa xiriirka wadanka turkiga iyo wadanka sacuudiga sababta oo ah in safaarad ama mission shisheeye ahi uu wadan ka geysto arrimaha qafaalashada ah ama dilka ahi waxay ka dhigan tahay isku day dagaal oo labada wadan ka dhex dhaca sida sida ay procedureska iyo protocolka caalamiga ay sheegayaan arrinta iminka loo baahan yahay waxa weeye ugu horeysaa in bal arrintan cadaymo ad adag loo soo helo waana iska adag tahay run ahaantii markay arrintu sidaas oo kale safaarad iyo diblomaasiyad iyo xasaanad u gasho in cadaymo sidaa u waaweyn loo helo dalalka sacuudiga iyo turkiga ayaa muddadaasi kadib ay ka soo baxayeen aragtiyo iska soo horjeeda oo ku aadeen maqnaashiyaha jamaala khashuuqi iyagoo turkigu uu ku doodayo in aanay jirin wax caddaynaya oo ah sheegaya in uu ka soo baxay qunsuliyadda halka sacuudigana uu dhankiisa ku doodayay in isla maalintiiba uu ka soo baxay qunsuliyaddaasi jamaal khashuuqi ayaa muddooyinkii ugu dambeeyeyba caan ku ahaa aragtidiisa ku aadan ee uu kaga soo horjeedo siyaasadda waddanka sacuudiga isagoo qaar ka mid a warbaahinta caalamka kuwa ugu afka dheer oo ay ka mid tahay washington bostna ku qori jiray qormooyin uu ku durayo siyaasaddaasi dalka sacuudiga aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiid maxamuud shirwac ayaa warbixintaasi noo diyaariyay halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
haatanna muqdisho maamulka gobolka banaadir ayaa mamnuucay soo dejinta baabuurta loo yaqaano bajaajta go-aankana waxaa shalay ku dhawaaqay guddoomiyaha gobolka banaadir cabdiraxmaan cumar cismaan haddaba sababaha keenay go-aankanna in la qaato ayaa maxamed cabdi xasan uu ka waraystay cabdifataax cumar xalane oo ka mida mas-uuliyiinta maamulka gobolka ahna agaasimaha howlaha guud ee maamulkaasi guddoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada muqdisho wuxuu joojiyey in dekeda xamar laga soo dejiyo mooto bajaaj sidoo kalena waxaan waxaa la joojiyey in goobaha dhulka ah laga soo geliyo macnaa waa xuduudada weeyaan in laga soo geliyo iyana waa waa waa la joojiyey waxa la joojiyeyna waa bajaajta cusub weeyaan e, waxa waxaa la joojiyey taasoo khatar ku ah e, e, amniga khatar ku ah waayo e, cadowgu inta badan waxuu isticmaalaa bajaajta qolooyinka tuugada ah ee wax dhacaya waxay isticmaalaan bajaajta marka si loo hakiyo waxyaabahaas oo dhan oo caqabaad ku noqon kara nabadgelyada ayaa la hakiyey magaaladao dhanna waa bajaaj miiran oo socota marka wax eh, xog ah amaba statistics la sameeyo muujinaysa dhibaatooyinka hadday tahay dhinaca amniga amaba hadday tahay dhinaca shilalka eh, wadooyinka ood hesheen miyaa jira En, dhinaca shilalka horta maalin walba moota ah, baabuur iyo moota isku dhacaya waxaana hadda labadii kiisoo ugu dambeeya waxay ahayd midna wuxuu ka dhacay cabdicasiis uu ka dhacay baabuur weyn baa dul maray mid wuxuu ka dhacay afisiyoni baabuur kalaa ku dhacay mid wuxuu ka dhacay jidkan maka almukarama baabuur kalaa dul maray waxyaabaha horta waa khataraha nafsiyan ah ee ay mootadu ay ay ay keenayso iyadoo oo oo aan xajmigii ay baabuurku iska- iskaga difaacdana lahayn bay bay bay ku cararaysaa meelaan munaasabkeeda ahayn taasna waxaa keenaysaa inay inay inay inay dhibaata gaarto iyadii dadka dadka saaranba ay dhibaata gaarto dhanka nabadgelya marka laga fiiriyo inta badan waxyaabaha xatooyada ku dhacaan ama dhaco ku dhaco waa mootada weeyaan ay ku ay ku dhacaan because waa gaadiid yar oo fudud oo dhaqsa ku ku- yacni ku dhuuman kara goob gaarana mari kara weeyaan iyana waa dhibaato kale dhanka manfacaadda ama faa'iida ay leedahayna dee waa gaadiid sahlan oo qofku inta hal doorar ama hal dolbar dhibto la geynayo goobtiisa la geynayo oo iyada lafteedana dee waa waa faa'iida dhankaasna ay ka ahayd waa marka guud ahaan markaan soo koobo eh, salbiyaadna way leedahay ijaabiyaadna way leedahay macnaa waxa advantagekeeda eh, eh, faa'iidadeeda iyo khasaaraheeda marka loo loo fiiriyo hadda xaaliyan caasimada muqdisho waxa badan khasaaraheeda ayaa badan ma jiraan xaalado amniya oo tusaale ahaan eh, in lagu soo weeraray eh, xarumo dowladeed oo ay adeegsadeen kooxaha is-haysiin sida al-shabaab oo kale ma hayno weli xogtaa laakiin waxaan aragnay Waa in gartay.
ay inta wax ku dhibaateeyeen ay ku baxsadeen waa waa waa aragnay waa gartay Eh, in Arrinta- inta qarax lagu soo xiray ay ay qaraxday waa aragnay waxyaabahaasoo badan way waynu aragnay laakiin dee wax kastaa qarxa oo hadda ayaa keliya maaha eh, lo- looma aanayn karo laakiin xaqiiqada marka laga hadla waxaa weeye mootadu faa'iido badanna shacabkay u leedahay because dhalinyarada intaas eh, almost lix iyo toban kun toddobiyo toban kun oo mooto bajaaj labaatan kun ku dhawaad ayaa caasimadan muqdisho taalla canshuurna way bixiyaan oo oo oo oo intii laga qaadi karo dhuman waa laga qaadaa canshuurta haddana dee dhibaatada intaas la egna way sameeyaan haddana intoodu labaatan kun oo qoys bay bay biilayaan oo dee faa'iido u yihiin oo wax ka faa'iidaya marka marka way badan yihiin khataraheedu faa'iidadina way badan tahay Waa gartay.
Marka Arrin- hadda arrintaa- waxbaa loo hakiyey waxa weeye in inaysan sii badanin weeyaan oon xu- xu- laga- lagana soo gelin xuduudaha iyadoo cusub sidoo kalena aan dekeda xamar aysan kasoo degin
waagaag dhegaystayaal kaasi waxau ahaa cabdifataax cumar xalane oo ka mida mas-uuliyiinta gobolka banaadir ahna agaasimaha howlaha guud ee maamulkaasi waxaana uu warameeyey waryahayaga maxamed cabdi xasan sandheere haatanna kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaysta waxaa inoo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysaa sahra cabdi axmed
kufsiga jirdilka gacanka hadalka qoyska dhexdiisa ah gudniinka fircooniga siyaasadda oo si siman aan loo siinin dumarka iyo sidoo kale shaqola'aan iyo waxbarashada oo ay ku yar yihiin ayaa waxa ay sal u noqotay in ay ragaad ku noqdaan horumarka dumar fara badan oo ku dhaqan gobolada dalka soomaaliya haddaba barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti igu ah guddoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliya marwo batuulo sheekh axmed gaballe bal soo dhowow ugu horreyntii kusoo dhowowna barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee asbuuclaha ah aada iyo aada ayaad umahadsan tahay ee bisahro waa waayahay ugu horreyntii bal eh, tacdiye fara badan ayaa ka dhaco gobolada dalka gaar ahaan xataa xamar ood joogtid bal waxyaabaha aad ka qabataan tacdiyada dumarka marka ay soo wajahaan maxaa ka mid ah ka ururka haween qaran ahaan Eh, marka ugu horeysa ee soomaaliya waxay ku jirtay muddo dheer dagaal sokeeye ee waxaa eh, isbedelay xaaladda nolosha ee bulshada soomaaliyeed ee waxay noqdeen inta badan dad eh, shaqadii ay hayeen ama ha noqoto beer ama xoolo ama maaragtay eh, noloshii kale oo ay bedeli jireen eh, ka barakacay oo ah, qaarna qaxood ku noqdeen qaarna noqdeen dad maaragtay misplated ah oo dalka gudihiisa ka barakacay Eh, waxaa la qiyaasayaa ilaa eh, laba milyan in ka badan inay misplaces ku tahay dalka dhexdiisa oo ay barakaco ku tahay dadkaasi oo noloshoodii ay aada iyo aada uga hooseyso nolosha bani aadamku uu ku nool yahay una badan caruur iyo haween En, eh, oo aan deganayn hoy u qalma noloshooda ama xafidan ama noloshooda maaragtay ay ku maareyn karaan shaqo la-aan waxbarasho la-aan iyo dhibaatooyin badan oo faqrinimo ah la deris ah Eh, kuwaasna waxaa u badan eh, caruurta iyo maaragtay eh, dhalinyarada iyo haweenka En, eh, waxaana arrintaasi ay keentay in eh, ay waayaan eh, xaquuqo ay ku lahaayeen eh, nolosha ama eh, jiritaankooda eh, bini aadamnimo Eh, wixii dhaca oo markaa nala soo gudboonaada waxaan ku caawinaa dhinaca maaragtay caafimaadka iyo gurmadka iyo dhinaca eh, maxkamadaha iyo maxa- eh, maxaan ku dhahdaa in xuquuqdooda ay dib ugu soo noqoto oo ay helaan eh, daryeel bini aadamnimo ay helaan En, dhaqanana way jiraan iyaga laftigooda ee weli haraadi ku ah ee dalka oo eh, ay ka mid tahay tacadiyada gaarka ah oo haweenka ku dhaca oo ay ka mid tahay eh, sida maaragtay gudniinka oo kale oo ay ka dhacday eh, gobollada dalka qaarkood in caruur la guday oo gabdho la guday ay maaragtay lafti waadiyeen diinkana ay sababsadeen oo iyadana ka imaanaysa dhinaca eh, maxaan ku dhahaa diludhaca aqoon darrada iyo mashaakilka haysta eh, gabdhaha yararka ah gudmar fiican ayaad noo samaysay tacadiyada iyo dhibaatooyinka gabdhaha haysta iyo waxyaabaha ad ka qabataan marka barnaamijkan wicitaanka dhegeystaha dhegeystayaasha ayaan fursad siinaa maadaama dumarka uu ku saabsan yahayna maanta waxaan jeclaan lahaa gabdhaha inaan qaybta ugu muhiimsan siiyo En, haddaan ku hormaro dhegeysta joogta magaalada kismaayo magacaaga iigu bilow iyo waxa aad rabtid inaad weydiisid guddoomiyaha bismillahi raxmaan raxiim Een, waa salaamanta hogaanshiga saare cabdi axmed adig iyo dhammaan shaqaalaha v o eda waxaan kaloo salaamayaa marwada Een, maamo batuulaan salaamayaa gudoomiyaha haween ururka haweenka qaranka soomaaliyeed Een, waxaan jeclaan lahaa inaan hal su-aal weydiiyo gudoomisada maasha allah waa qof waa qof dadaal badan wax badan soo qabatay lana xaqiri karin marka waxaan leeyahay maadaama ayaantan uu jiray muran badan oo maxaa la dhahayay social media haba u badnaata televisha dhex maraya iyo tviyada oo ah inay dhamaatay muddada xilkeeda Een, ma laisdhihi karaa een, waxaa waaye ay ku aadan tahay waqtigii ay ka duwi lahayd oo ay baneen lahayd mise doorasho kale ayay kusoo noqonaysaa guddoomsida alaas mudana guddoomiya gabadhaas maxaa ugu jawaabi lahayd En, hooyo aad baan kuu soo dhaweynayaa waana su-aal maaragtay aada iyo aada u qiimo badan su-aasha aada u weydiisay Eh, waxaan aada ugu faraxsanahay in dareenka gabdhaha soomaaliyeed kor u kacay Eh, ururka haweenka oo u dhaqdhaqaaqa xaquuqda gabdhaha iyo sidii loo xoojin lahaa awoodooda dhinaca ka qaybgalka siyaasadda dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada waa urur madax bannaan oo ku shaqeeya iskaa uu ku qabto En, sidaa awgeed eh, waxaa ee shaqadoodaas ay maaragtay ee xaq u leeyihiin in doorasho la sameeyo oo afartii sanaba mar maaragtay uu dhaco shir weyne ay haweenka soomaaliyeed isugu yimaadaan marka maadaama ee waayihii hore aysan suuragal ahayn in gabdhaha soomaaliyeed ay kulan ku yeeshaan xamar oo caqabado fara badan ay jireen maanta alxamdulilaahi rabbilcaalamiin inkastoo caqabadihii aan laga wada bixin laakiin ururku wuxuu aada iyo aada isugu xilsaaray udayii uu iskaa wax qabsiga ku shaqaynayay markii doorasho ilaah hadduu raalli ka noqdo ee loo baahan yahay in la sameeyo ay lagama maarmaan tahay in dhammaan shanta dowlad goboleed iyo gobolka banaadir ay kasoo qeyb galaan oo dabadeedna ee ergooyin ay ka yimaadaan oo laga soo doorto dowlad goboleedyada ay isugu yimaadaan magaalo madaxda soomaaliya dabadeedna la doorto ee marka ugu horeysa calanka ururka ee qaabka hadda uu yahay uu ahaanayo iyo in laga bedeli doono iyo in la doorto ee dastuurka ururka uu ku shaqayn doono oo ay gabdhuhu ku midaysan yihiin ee dabadeedna in la doorto ee golaha dhexe ee ururka oo ay member ka wada noqon doonaan dhammaan ee degmooyinka ee gobolada dalka soomaaliya ay ka kooban yihiin Ee, intaa kadib markaa golaha dhexe waxay dooranayaan guddiga fulinta oo u hayn doona hawsha muddada u dhexaysa labada shirweyne waa garta Ee, arrintaasi marka ee, duruufo badan oo dalka ka dhacay darteed ayay suuragal u noqon weyday inaan ee, priority ka dhigno laakiin ee, insha allahu tacaala muddo aan dheerayn ayaa maaragtay howlahaas ay bilaaban doonaan Way, Waxaan waqti- xaq u leh inuu maaragtay arrintaas u baldhigo gabdhaha dowlad goboleedyada ururada haweenka ka jira ururka haweenka qaranka waay ee awoodda waxaa jirto in domestic violencega waxa lagu dho afka qalaad amaba ee qoysaska dhexdooda buuqa iyo muranada ka dhaco ninka iyo naagta isqabo ee wada degan ee dhowr jeer sabab u noqota in naag ninkeeda uu dilo Een, marka falalka noocaas oo kale markay dhacaan inkastoo qabaa'ilaadkii een, iyo dadkii labada dhinacee ka dhasheen ee laga yaabo inay soo galaan oo ay arrinta la wareegaan haddana ka urur haween qaran ahaan maxaad ka qabataan xadgudubyadaas xadgudubyadaasi ee dalka soomaaliya waa ka dhaceen waana maaragtay ee waxyaalaha aada iyo aada gabdhuhu inay u midoobaan oo meel uga soo wada jeestaan loo baahan yahay annaga marka ugu horeysa oo falalkaas oo kale ay dhacaan ee inta badan dalkii waa maaragtay ee waa kala fog yahay ee awood dhaqaale oo aan ku maanaj garayno inaan mawqifeega iyo maaragtay ee awooddeena aan kaga qayb galno marka uma badna inay dhacdo laakiin waxaan mar walbaba isku xiranahay dowlad goboleed kasta iyo gobol kasta iyo degmo kasta gabdhaha jooga ee ururka haweenka qaranka ayaga ayaa nala maaragtay wadaaga dabadeedna wixii talooyin iyo wacyigelin ah ee aan maaragtay ka qaadan karno ayaan ka qaadanaa annaga oo xooga saarayna in cadaalad ay helaan maaragtay gabdhuhu ee amnigana maaragtay ee xooga la saaro in xaquuqdooda la ilaaliyo ee dalkan waa dal franchile ah oo maaragtay jabjaban dhibaasada ka dhacaysana waxay inta badan ku imaaneysaa in awoodda maaragtay ee qarannimo ee dalka la rabay in lagu hogaamiyo aysan dhammaystirnayn ama dalka meelo kamida aysan awoodda dowladda ku wada hoos jirin waa garta ee marka dhibad badan ayaa gabdhaha ku dhaca oo keena in la dilo oo aysan maaragtay u qalmin oo hooyadii ummadda maaragtay soo saareysay oo ahayd maaragtay qoyska qofka lafdhabarka u ahaa jiritaankiisa in nin uu caroodo oo uu ku dhiirrado inuu dilo waa cawaaqib aada iyo aada u fool xun oo ummadeennana maaragtay inay ka waantowdo aada iyo aada maaragtay aan mar walbaba aan uga uga wacyigelinno waayahay dhegeysto kale ayaa khadka ku jirta dhinaca magaalada muqdisho ee soo dhowow magacaaga ku bilow iyo waxa aad jeclaan lahayd inaad weydiisad guddoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed batuule sheekh axmed gaballe waa dhawahay zahra adiga iyo maambatulo insaana ee mane xasan waaye runtii waxaan ka mid ahay gabdhaha yaryar ee wadankan aanan meelna oga bixina markhaatiga ka ah waxyaabaha dhacaaya iyo xadgudubyada iyo guud ahaan dalkan haweenka soomaaliyeed dhibka haysta ayaan markhaati ka ahay maambatulo mar labaad iyo mar kale waa uga tacsiinaya xanuunadii kala duwanaa ee dalka soo maray gaar ahaan gurigeedii walaalkay axmed iyo maamadii kalento ururka haweenka qaranka ka tirsaneed runtii dhibka loogu geystay ligile waa uga tacsiyeynayna iyo guud ahaan ummadda soomaaliya dhibkii gaaray maambatulo runtii waxaan kamid ahay horta haweenka qaranka dadka ugu dhow dhow ee wax kala socday xaaladahooda ama u tegaayo ama wax badan kala socdo wuxuu soo maray marxalado kala duwan oo soo maray maambatulo dhowr su-aalaa rabaa inaan weydiiyo caawa oo ah mid haddaadna ugu soo koobtid munoy wakhtigoo nagu yar aawadeed tan ugu muhiimsan ood isleedahay haye waxaan isleeyahay dhibka uu soo maray dalka dartiis haweenka soomaaliyeed waxay ka madax banaanaayeen ama banaanka ka taagnaayeen khilaafaadkii iyo dhiba- dhibihii dhacaayay dalka banaanka ka taagnaayeen haweenka qaranka hadda waxaan arkaynaa guur badan oo aada u noo dhibaateynayo aan ka aragna maambatuule ma jiraan kulamo ay ka sameysay haweenka intay isu keentay ay kala hadashay marxalada iyo heerka uu maraayo iyo doorashada meesha ay gaarayso su-aasha kalentoo rabo maamada inaa weydiiyo waxaa kamid ah yaa horta isu soo sharaxi kara ururka haweenka qaranka ma dad banaanka yimida isusoo sharaxi kara ma qof kastaa isu soo sharaxi kara mise qof xubinnimadii ururka buuxiyay yaa isu soo sharaxi kara waay intaasaan kusoo koobaya aad baad u mahadsan tahay munana doorashada ayay daba socotaa sidii dhegeystihii gabadha kismaayo nagala soo hadashoo kaleeto marka haddaad si kooban ugu jawaabto inkastoo barnaamijkeenan tacadiyada dumarka ku dhaca uu ku saabsan yahay haddana marka ugu horreysabana waa gabadhaydii waa gabar haljamaa ah waa dhalinyarada wadankan ee intii dhibku jiray aan meelna uga bixin ee ka shaqaynaysay sidii bulshada soomaaliyeed nolosheeda wax looga bedeli lahaa gaar ahaan haweenka iyo dhalinyarada waana ku ammaanayaa mutadawacanimada iyo geesinimada ay howlo fara badan oo dalku maaragtay u baahnaayo ugu qabatay waana qof runtii taariikhda ummadda soomaaliyeed kaga jirta qeyb weyn gaar ahaan dhaqdhaqaaqi gabdhaha soomaaliyeed haddii aan ku horumaro su-aasha koowaad ee ku saabsan kulamo ma la yeelatay gabdhaha maaragtay khilaafka iyo waxyaalaha jira waxaa runtii wadanka maadaama uu dhibaatooyin fara badan uu soo maray aysan inta badan gabdhuhu fursad u helin inay wax ka ogaadaan ururkan haweenka qaranka waxa uu u taagan yahay waxa uu yahay waa urur horta sidiisaba ku shaqeeya iskaa uu ku qabso waana meel gabdhaha ay ka aflaxaan oo qaar badan oo kamida gabdhaha ay ka heleen maaragtay shaqooyin sidoo kale waxaa jira gabdho iyaga laftigooda ururka ka aflaxay oo xildhibaano heer qaran Siyaasadda ugu iyo heer firdaalba ka noqday hase yeeshee waxa hadda bala maaragtay waxyaalaha banaanka ka socda ee su-aasha kale waa ku dhexir taasaan ku xiraya insha allahu tacaala waa wax maaragtay uun laablaka ah ee ee aan ahayn wax ku dhisan cilmi ee ururka haweenku waa furan yahay wuxuu u furan yahay gabar kasta oo soomaaliyeed oo joogto dalka soomaaliya hadday degmo joogto inay iska diiwaan geliso oo xubin ka noqoto hadday gobol joogto inay iska diiwaan geliso oo xubin ka noqoto inay voluntary ku shaqayso oo ay muujiso inay tahay qof u dhaqdhaqaaqaysa aaminsanna xaquuqda haweenka iyo in maaragtay eh, wax laga bedelo xaaladda hadda ay ku jirto Eh, halganka gabdhuhu ku jiraan waa runtii halgan ka dhimic weyn kii ay usoo galeen gobonimada dalka waayo waxaa burburay jiritaankeenii qarannimo oo dhan ayaa burburay dib uga soo kabashadiisana waa waxa adduunka ay gacanta noogu siinayaan annaguna aan iskaas qabsado ugu shaqaynayno marka eh, qofka ururka raba inuu mas-uul ka noqdo waa inuu deegaan ka tirsan yahay waa inuu xubin ka yahay ururka waa inuu yahay qof muwaadin ah oo gabar ah oo jecel inay haweenka eh, xoogeeda maskaxdeeda aq- aqooneed iyo dhaqaale ku tabarucdo laakiin ma dhici karto qof banaanka iska jooga intuu gurbaan tumo oo maaragtay eh, yidhaahdo waa iskoo sharaxaya waxaa layska soo sharaxi karaa degmooyinka waxaa layska sharaxi karaa gobolada waxaa layska sharaxi- sharaxi karaa shirweynaha qaranka laakiin waa inaad ka mid tahay ururka haweenka qaranka ee ma aha qof aan ururkaba ka tirsanayn oo aan weligeedba xataa gacan ka geysanin inay maqasho oo ay maaragtay banaanka intay ka maqasho banaanka gurbaan ka tumato oo tiraa banaankaa layga dooranaya doorashadu waa imaanaysaa laakiin dariiqa ay leedahay oo sharciga ah waa inay martaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Waxaan salaamayaan guddoomiyaha ururka haweenka batuulo aan gabeele Eh, batuulo anigu laba su-aalood oo yar yar ahaan qabaa labada su-aalood waxay yihiin horta gobolka godo dhacdo fool xun oo ka dhacday gabdhihii la qabsaday oo aada iyo aada wax ugu gaareen ay sideed saacadood iyo ka badan ay haysteen nimanka amazon waxaad ka qabateen ood u dirteen haddaad tihiin ururka haweenka inaad dad u dirteen inaa lasoo fiiriyo gabdhihii xaaladooda waxay ku sugan tahay dhakhaatiir inaad geyseen aan taas horta waxaan kaa rabaa inaad aada jawaabiga siisid mudanay waa ku salaamay aada iyo aadna waa kaaga mahadcelinayaa dareenka aada u qabto dhibaatada gabdhaha soomaaliyeed ee khaas ahaan gabdhihii gedo dhibaatada kasoo gaartay ee haddii aan awoodi karayno inaan gurmad samayno oo gabar kasta oo soomaaliyeed aan adeeg u fidino waa meesha aan hiigsanayno ee ma aha meesha hadda aan joogno laakiin haddana kama seexano oo waxaa halkaa ka howlgala gabdho ka tirsan ururka haweenka oo jooga oo halgamayaal ah oo wixii maaragtay karaankooda ah oo ay qaban karaan qabta annagana nala soo wadaaga ee xaaladdu sida ay tahay ee run ahaantii dhibka weyn ee ummadda soomaaliyeed haysta wuxuu u baahan yahay midnimo gaar ahaan gabdhaha soomaaliyeed inay xoogooda iyo xoolahooda isu geeyaan oo ay maaragtay garab istaagaan ee ummadda dhibaatada ka taagan waxaan aaminsanahay hadday gabdhaha soomaaliyeed taa ku guulaystaan in soomaaliya dhibkeeda uu yaraanayo ama aan ka baxayno haddii ilaahay raalli ka noqdo Waad- haddii kale wuxuu u dhaqmaayaa sida xayawaanka saas way darteed, guddoomiye eh, xaaladda su-aasha say ku weydiisay een, wax ma u qabateen ma ka war hesheen ma baadi goobteen gabdhahaas dhibaatada ay soo gaartay mana maqasheen ayay ku leedahay Ah, hodan gabdhaha gabdhaha waa maqalnay oo waxaa nala soo wadaaga ururka haweenka dedo jubbaland iyo mataqaanaa ee xaaladda ay ku sugan yihiin hase yeeshee ee, ka qaybgalka gabdhahaasi ay ka geysteen oo iyaga dhinacooda wixii awoodooda ay kaga gurgadeen iyo annaga oo codkooda ku hadlayna oo maaragtay u qornay waraaqooyin iyo dacwooyin meelaha ay ku aadan tahay ee, ayaa aan kaga qayb galnay laakiin fursadda ee keeni karta inaan dhaqso u dhaqaaqno meesha wax ka dhacaan waa mid naga maqan oon u baahanahay inaan gaarno waay waad mahadsantahay Aan su-aal kalan tuulo waxaan rabaa inaan weydiiyo een, ururka ahaan ee gabdhaha soomaaliyeed oo way badan yihiin wadanku waa iska dhibaataysan yahay hase ay haatee gobolada dadka degan gabdhaha uurkale aad bay dhibaato ay u qabaan aan dhakhaatiirtu ma gaadho maxaan ku dhahay dhalmada waa ku- waa waa ku dhintaan dhiigbax bay u dhintaan een, dhibaatooyin kala masiyaday u dhintaan taas iyada laftirkeeda waxaad u qorshayseen ma jirtaa gabdhaha soomaaliyeed oo gobolada degan gab- hadda muqdisho oo kale hadda xoogaa arrinteeda dhakhaatiirtu waa ku dhex jirtaa laakiin dadkii gobolada aada iyo aad bay dhibtaas u qabaan maxaad ka qabateen batuulo Ah, gudoomiye ahaan?
hodanay hodanay aada aada baan kaaga mahad celinayaa dareenkaas sidoo kale een, waana su-aal meesha taalla ee dhibka jira ee gabdhaha soomaaliyeed haysta oo gobolada ku haysta waa ka keena inay isu go-aan ilmuhu ka dhintaan iyagu ay dhintaan waa dhibaato qaran oo u baahan in si qarannimo ah loogu istaago annaga dhinaceenna waa dhinaca maaragtay ee wax u qabashadeena waxay hadda gaarsiisan tahay inaan u advocate garayno in isbitaallo xataa haddii aan dhismo degdega la heli karin loo raadiyo xataa mobile maaragtay ambulance oo gabdhaha meeshii foosha ku qabato iyo taleefano lagala soo xiriiri karo oo degdeg gurmad loogu sameeyo waa xaqiiqa gabadha gabdho badan oo dhalinyaro ah oo marka horena uurka aan nafaqo ku haysan markii dhalmada la gaaray inay inta isu go-do cunugina ka dhinto iyadana dhimato ama cunugi dhinto oo iyadoo isu go-day oo mujtamaca xataa ku dhex noolaan karin ay maaragtay kusoo harto oo halkaa laga raadiyo gurmad oo maaragtay la keeno isbitaallo ama ku yaala joorame ama ku yaala magaalada muqdisho oo dib u habeyn noloshoodi loogu sameeyo marka gabdhuhu way diban yihiin waana mid u baahan in loo istaago haddii aan nahay soomaaliya waayo bini aadanka daryeelka caafimaad oo u baahan yahay hooyo uur leh oo aan nafaqo haysan oo aan dhaqaalo haysan oo aan hooy u qalmo haysan oo meel maaragtay ama barakaca ku nool ama maaragtay baadiyo ku nool ama magaalo faqiir ahoo ay ku dhibaataysan tahay ku nool waa waxana haysta oo la rigaadiyey oo ay keentay wixii annaga maaragtay aan haysanay markaan iska daadinay inaan noqono dad mucjir ah oo meel walbaba ama ku dhimanayo ama ku baahan ama ku dhibaataysan waana arrin u baahan maaragtay qorsho weyn oo qaran inaan u sameyno haddaan dumarka soomaaliyeed nahayna inaan ka dhigano prioritiga inay gabdhuhu helaan meel kastoo ay joogaan gurmad caafimaad oo lagu badbaadiyo iyadiyo caruurteeda waayahay dhegaystaha ugu dambeeya waa wiil rabo inuu nagala qayb galo barnaamijka wuxuu naga soo wacayaa dalka germany soo dhowo walaal magacaaga iyo waxaad noo soo wacday
waa mahadsan tahay sahro magacaygu waa maxamed baadil axmed oo ku nool wadanka jarmalka waxaana kamid ahay dhegeysto ku xiran barnaamijkan wicitaanka dhegeystaha aad baan u salaamayaa guddoomiyaha ururka haweenka soomaaliyeed buteelo tuulo gambale su-aasheeda koobaad sida aan la socono haweenka soomaaliyeed laba jeer ayay waxay ka qaateen dalka kaalin nugla ka qaateen samata bixintiisa waa midda koobaadoo sidaan taariikhdu aan ku maqalnay xilligii xorriyadii aada iyo aad bay maaragtay haweenka soomaaliyeed ugu istaageen sidii xorriyad loo heli lahaayo dahabkoodii iyo maalkoodii iyo hantidoodii iyo wax walbay ugu qoreen waa midda labaadoo markuu dagaalkii sokeeye dhacay dadka keliyoo lagu badbaaday ayay ahaayeenoo haweenka soomaaliyeed ayagaa dhexda u xirtay oo aabayaal badan yacni rag badan oo soomaaliya ama ha joogaan ama dibad ha joogaan yacni bay ka hormareenoo ilmahoodii iyo iyo noloshii qoyskii iyo wax walbaba ayagaa u istaagay haddana saan ognahay qurba joogteeda dhegtaa noo taagan oo mar walba idaacadahaas aan maaragtay aan maqalno iyo iyo tv-yaashaas aan fiirsanayno iyo wararka wadanka soomaaliya markaan ka dheehanayno dhibka ugu badan wuxuu soo gaara un dumarkii soomaaliyeed khaasatan gabdhaha soomaaliyeed oo gobolada iyo tuulooyinka iyo baadiyaha jooga yacni dhibaatada ugu badan ay kasoo gaarto dhinaca fircooniga guditaanka ururkiina ma laisdhihi karaa kaalintii la rabay in uu ka cayaaro wacyigelinta gabdhaha iyo samata bixinta gabdhaha kaalintii la rabay inuu ka cayaaro badbaadintooda uu gabayo muqdisho unbaad iska fadhiisateen ma laisdhihi karaa oo ma loo fasiran karaa oo dadaal dheer miinan u gelinba sidii aad maarata u wacyigelin lahaydeen horta maxamed aada iyo aada u mahadsan yahay eedo maxamedo waa kuu mahad celinayaa inta aad macluumaad iyo qadarin u hayso haweenka soomaaliyeed iyo aqoonta aada u leedahay waxa ay yihiin runtii gabdhaha soomaaliyeed waa gabdhaha u taagan mar walbaba sabata bixinta dadkooda iyo dalkooda dadaalka aan wadno waa su-aal meesha ku jirta ma mid ku koobana un magaalada xamar mase waa mid aada maaragtay kaga qayb gelaysaan dhammaan dalka oo dhan inaan xataa magaalada xamar ka shaqeyno waxay qaadatay wakti aada iyo aada u fara badan waxaa magaalada laga qabanayo in badan oo gabdhaha soomaaliyeed ah oo istilqaamay ayaad garanaysaa in miilooyin loogu aasay xataa iyagoo nadaafada ka shaqeynayo in iyagoo maaragtay ummadda u adeegaya ee lagu dilay iyagoo shaah karinayo see shaaha u karin kartaa oo dariiqa u fariisan kartaa waxa dalkan ka dhacay waa wax imtixaan ah oo ilaahay subxaanahu watacaala ah laga magan galo una baahan in dadku ay inta caqliyeystaan u wada istaagaan run ahaantii gudniinka ee fircooniga ah markii aan nabadda haysanay wuxuu ahaa waxyaalaha dhabayaaqada ku noqonaya dalkeena inay kusii jirana ay adkayd wacyigelinta iyo waxu sheegidda iyo xukunka iyo maaragtay in la- lala dagaalamo laakiin hadda wacyigelinteena dalka oo dhan run ahaantii ma gaarsiisna awoodda oo aan leenahayna dalka oo dhan ma gaarsiisna dad fara badan ayaa maaragtay ee ayna gaarinin waxa aan la jecelnahay oo wanaaga ah laakiin waxaan ku jirnaa ee qorshihii iyo dabihii lagu gaari lahaa in gudniinka fircooniga ah marka ugu horeysa laga dabar jaro dalka soomaaliya waayo waa mid dhaawacaya maskaxda iyo jirka iyo caafimaadka gabadha soomaaliyeed Waa diin gartay.
aan ku taxalluqin ee dhaqan xun oo aan qaadanay ah ee waxaa kale oo isagana maaragtay ee waajib ah ee wax alla wixii dhibaato ku ah ee kasoo horjeeda ee nolosha iyo cadaaladda iyo ee gabadha aqoonteeda iyo horumarkeeda ay xaqa u leedahay iyadana maaragtay ee in layska wacyigeliyo waa ee kaambeenada aan qorshaysanay inaan ka shaqayno aad baad u mahadsantaha wakhtigaagana aad ayaan kaaga mahad celinayaa eh, marwo guddoomiye Adiga waa mahadsantahay sahroeeda macan guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waa naga intaa waxa aynu ku eegna gaboodfallada ay ka mid yihiin kufsiga jirdilka ayagoo siyaasadda aysan ka qayb gelin gacanka hadalka caqabadaha gudniinka iyo dhibaatooyin fara badan oo gabdhaha ku gadaaman waxaana barnaamijka igala qayb galay oo dhegaystayaashii aniguba su'aale nooga jawaabay guddoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed batuule sheekh axmed gaballe intaynu mar kale kulmi doonana nabadgelyo
sahre cabdi axmed iyo xubintii wicitaanka dhegaystaha ayaan intaasi ku dhaafayna haatan waxaad kusoo dhowaataan ah, barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha iyo qoraaga axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal mar hore barnaamijyii halkan ka baxay sidaan ku soo qaaday labadii qarni ee lasoo dhaafay waxaa jiray rag soomaaliyeed oo dalkooda ka doolay ujeeddadooduna wax kale ma ahayne waxay ahayd inay dibadaha ka soo xoogsadaan raggaas oo markoodii hore reer miyi u badnaa ma lahayn aqoon ay shaqooyin sarsare ku helaan sidaas awgeed baa intooda badan waxaa laga shaqaalaysiin jiray maraakiibtii dhuxusha ku socon jirtay ee iyaga oo badeeca ku raran qaaradaha dunida isaga goosi jirtay mar kale sidaan barnaamijyadaas qaarkood ku soo qaaday raggaasi inta ay maraakiibtaa saaran yihiin ee marsooyinka dunida ay kolba mid ka degayaan amaba ku hakanayaan waxay ahaayeen dhaqankii ay dhulkooda kala tageen rag ku adag dalalka shisheeye ee ay marayeen degaan kama dhigan jirin daara kuma yeelan jirin dumarna kama guursan jirin hamiga qura ee ay lahayeeni wuxuu ahaa shaqooyinkaas dhibta badan hanti wixii ay ka urursadaan inta la soo noqdaan inay geel ku gataan meelihii ay raggaasi ka dooli jireen waxay u badnaayeen magaalooyinka cidhifka ku haya badaha gobollada waqooyi iyo kuwa waqooyi bari tira ahaan ma yarayn ha yeeshee kuwii caanka noqday waxay ahaayeen oo keliya intooda maansada tiqiin sidaasna magaca ku yeeshay maanta haddaba aan iskiin baro badmareen raggaas ka mid ahaa gabyaana ahaa waxaa la odhan jiray ismaaciil nuur faruurbuur sida loo badinayana bartamihii qarnigii labaatanaad nolol buu ku soo gaaray markii lagu dhudhumiyo gabayada tirada yar ee aanu ka helay wuxuu ahaa gabyaa murtidhaari ah maansayahan halkudhegyo shiiqsi lihi ay maansadiisa ku googo'an yihiin ilaa maantana dadka yaqaani ay hadalkooda ku quruxsadaan kolka maan maansooyinkiisii idinka siiyo aragtidayda tusaalayaal hadalkan idhi markhaati u noqon kara allaha u naxariistee ismaaciil markuu badda u shaqo tagayay wuxuu ahaa nin reer leh oo xaas iyo carruuri ay miyiga u joogeen sida kuwii la-ayniga ahaa muddo markuu maqnaadaba intuu markabka ka soo dego ayuu reerka tegi jiray dhowr toddobaad kolkuu joogana inta ka noqdo ayuu ka shaqo tegi jiray mar haddaba mararkaas ka mid ah oo badda uu ku laabanayay ayuu arkay afadiisii oo u umalsan wuxuu ku arkay caro aan qarsoonaynoo foolkeeda ka muuqata isagana ay u qabto show waa lagu dirayoo dumar baa inta u soo fadhiistay madaxeedii manjo u rogay waxay ku yidhaahdeen maahoogtooy ninkani muxuu kuugu filan yahay wuu tagaa oo muddo kadib soo noqdaaye ma intaas baad wax ka dhiganaysaa waa soo xoogsanayaa unbaa laga sheegaaye maxaa waxa uu soo xoogsado adiga kaa soo gaara korkaaga iyo xeradaada waxa uu ku soo kordhiyey noogama kaa muuqdaane ma ninka si iska tiraah markaas baa haweenaydii la gala markaas bay u juuq oran weyday oo kolkuu wax u sheegmaagaba foolka ka dadabta dabadeed markuu inta doocdoociyey in lagu diray ay u caddaatay ayuu aftahannimadiisii micinsaday wuxuu tiriyey tix uu ku maslaxaayo mooggan markuu soo noqdo wax walba oo ay jeceshahay tixuu ugu ballanqaadayo ugu dambaystana uu kaga codsanayo inay dulqaadato inta uu soo xoojinayo ee dumarrada kale uu baradheeraysiinayo wuxuu yidhi naag yahay ballani waa intaan beledka joogaaye waxaan sibraarka baraxuugu shubay inaan boqoolaaye barraan socon haddii aan tashiga la igu beenaynay baabuuradan raacayaa boorsaciid qaban badda markaan tagaabaa risiqa lay badbadiyaaye waxa lay ballaqayaa albaab buuxa weligiiye berberaan ka soo degi anoo haysta maal badane way kuu badyootami kuwaa kuu budlulayaaye haddii aanan bakhtiyin dumar anaa bara ku dheerayne ibaxnaani naag yahay sidii baal ha fududaan dabadeedna sida la wariyey ballanqaadkaas wuu ka dhabeeyey soo laabadkiisii dambena wuxuu afadiisii u keenay marashi iyo dahab haweenkii ku diri jiray ay ku kuunyeen kana baryeen maalin haddaba maalmaha ka mid a isagoo markaas inta shaqadii uu lahaa dhammaystay dhuxushiina inta shiday halkii lagu sugi jiray ku sugay ayuu ismaaciil nuur dheegga markabkii uu ka shaqaynayey dhinaca dhigay show wuu daalanaaye hurdo ayuu dheg yidhi riyo aad u macaan ayuu riyooday isaga oo hurdo qar ku jira ayuu raaxaysanayay wuxuu ku riyooday isaga oo miyiga soomaalida jooga isaga oo waran iyo gaashaan ku hubaysan isaga oo geel uu gatay dhex jooga iyada oo roob mahiigaanihi uu arlada maaruqay haddiibana uu dhulku wada cagaartay iyada oo caanuhu weelashii la haystay ay ka bateen isaga oo geedkii shirka doonyaysan oo rag badan la fadhiya isaga oo fiidnimadii afadiisii quruxda badnayd aqal ilaxir dugsoon leh kurahaasaa waaye raaxadaas isaga oo ku jira ayuu maraha agtiisa ka maqlay jaqaf iyo sharqan aanu jeclaysan wuu toosay indhaha ayuu kala qaaday mase dheeggii markabka ayuu dhinac u yaal waagu markuu u bariyey ayuu tiriyey tixuu ku tilmaamayo riyadii macaanayd ee uu dabin ku naalooday iyo ugu dambaysta marka hurdada laga tooso iskeedaba sida aanay riyadu raandhiis u lahayn badmareen kale oo nuur la odhan jiray markabkana ay ka wada shaqayn jireen intuu ku halqabsaday ayuu yidhi nuurow miraaqada adduun meelaan xalay joogay miyigaan u baxay eensartiyo maylnimada qaatay maalkaan gatay iyo qaalmahan miibka ka asteeyey mahiigaankii da-ay ee arlada wada madoobeeyey maalkii dhaliyo caanahan laysu miyahaynin macsharkaan salaamay iyo shirkan maaxi gacanqaadka maqrib dabadi reerkan tageen maandha ka xishooday iyo marantidii ila fadhiday midab wanaaggeeda maqsinkan galay iyo elexirkan marada doonyaystay inkastaba mabsuudoo riyadu ma laha meeqaane miiraabidaydii dambe yaan toosay meel marane markab inaan ku jiro baan arkay iyo mawjad gudaheeda dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka dambe iyo tixa kale oo ismaaciil nuur faruur buur uu lahaa
wahagaag dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja haatanna aynu jaleecno dhinaci kaalmaha heesaha waa codka fanaanada maryam musal ciise wagaag dhegaystayaal waa fanaanka bursal muuse raallinaga ahaada ma aha maryam muusal ciise heestuna waa nasiibkaa mar kale ogo dhegaysaabo
dibiyo dhulkeeniyo weli carada kumaan arag sidaam dumarba kula simo hayeeshee cuduuni cibaarada adduunkiyo casharada ifkaa badan hayeeshee cuduuni cibaarada adduunkiyo casharada ifkaa badan almashada midku dooqo calanka kuu suday hadduu calafku kaa diray almashada midku dooqo calanka kuu suday hadduu calafku kaa diray ashaq lagu hungoobiyo nin xuni qiilkuu ku baday ku baday qiilkuu ku baday ragbaha uuga caagin ashaq lagu hungoobiyo nin xuni qiilkuu ku baday ku baday qiilkuu ku baday
codka fanaanka mursal muuse ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteennii fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o intaan mar kale kulmayno waa aniga cabdixkiin sharwaac iyo dhinaca farsamada oo inoo joogay maxamed cabdi xasan sandheere intaan mar kale kulmayno
nabadgelyo nasiibka mar kale ogo bedela nolosha kelinigo akuukuma qalante cadrad yahay giyaanka nasiibka mar kale mar kale eli ogo nasiibka mar kale ogo nasiibka mar kale mar kale eli ogo ragbaha uga caagin cadrad yahay giyaanka nasiibka mar kale mar kale celi ogo nasiibka mar kale ogo nasiibka mar kale mar kale celi ogo nasiibka mar kale